Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-ka, 31 mitirban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbacaa bisha diseembarna ay tahay sannadka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
meelo badan ka yimid oo ay ka mid tahay gobolka mudug gobolka nugaal gobolka sool ganaag iyo dad ka yimid burco gabdheer iyagoo u soo hayaamay roobka qabaqiimay deegaanada bandardaylas oo ay u soo aadeen inay codkaasina waa agaasimaha waaxda qorshaynta wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo aan ka warramaya xaaladda dad u soo naqraadsaday dhul uu roob ka da'ay oo ku yaalla nawaaxiga bardambayla ee gobolka bari waraysi ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan soomaali ka tartamaya xaafad ka mid ah magaalada ottawa ee dalka kanada kaasoo doonaya inuu ku guulaysto kaalinta musharaxnimo ee xisbiga talada haya ee dalkaasi liberalka
warbixin ku saabsan saadaashii hore ee dhaqaala xumida afrika soo wajahday ee sanadkii tegey iyo saadaasha sanadkan cusub
qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo ebe ayaa si daacadnimo ay ku jirto uga tacsiyeeyey weerarkii ay diyaaradaha jabaan ku qaadeen dekedda pirl harbor dagaalkii labaad ee adduunka weerarkaas ayaa ciidanka cirka ee jabaan ay ku dileen askar maraykan ah oo ka badnaa laba kun iyo shan boqol oo qof mudane shinzo abe ayaa waxaa laga naxa ku tilmaamay islamarkaasna raaciyey inaysan mar dambe dunidu dib u samaynin dhibaato noocan oo kale ah hase ahaatee ra-iisul wasaaraha jabaan wax raaligelin ah kama uusan bixin weerarkaasi iyo dadkii ku leeday toona saraakiisha reer jabaan ee ra-iisul wasaaraha weheliya ayaa horey u sheegay inay haba yaraatee raaligelin aysan qorshaha ugu jirin mudane shenzo abe balse ay booqashadiisa salka ku hayso muujinta horumarka ay labada dal ka gaareen xiriirkoodii soo wanaagsanaaday dagaalkii kadib dhankiisana madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in saaxiibtinimada maraykanka iyo jabaan ay halbowlo u tahay nabadda aasiya bacific iyo guud ahaanba caalamka
wasaaradda gaashaandhigga dalka ruushka ayaa talaadadii shalay sheegtay in kooxdii raadinaysa burburka diyaarad ruushkuu lahaa oo ciidamadu ay leeyihiin ay heleen qaybta duubta xogaha ugu muhiimsan ee duulimaadka warbaahinta qaranka ee dalka ruushka ayaa ku warantay in agaabkaasi la gaarsiin doono moscow si ay baariyaasha diyaaraddaasi ay u qiimeeyaan waxa diyaaraddaasi riday gelinkii dambe ee talaadada ayaa warbaahinta waxa ay ku warantay iyagoo soo xiganaya wakaalada wararka ee ruushku ee interfax in sanduuqa madow ee labaad la ogaaday meesha uu yaallo laakiin aan weli la soo saarin interfax ayaa sidoo kale sheegtay talaadadii in dhammaan xogaha diyaaraddaasi ku lug yeeshay burburkaasi lasoo ururin doono dabadeedna la qiimeyn doono saraakiil ayaa waxa ay tilmaameen inaysan meesha ka saari doonin in argagixisnimo ay ku lug leedahay burburka diyaaraddaasi oo axaddii dhacday taasoo ay ku dhinteen labaiyo sagaashan qof oo diyaaraddaasi la socday subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a degmada bandarbeela ee maamulka puntland ayaa roob ka da-ay dartood waxaa ku soo hayaamay reermiyii soo naqraacay oo isaga kala yimid deegaano fog iyo kuwo dhowba xaaladda dadka deegaanada ay abaartu halkisay ay u soo roobraadsadeen iyo sida kuwii hore deegaankaasi ugu noolaaba ay hadda yihiin waxaa arrimahaasi v o a u faahfaahiyay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cali nuur oo loo yaqaan jubba waxaana uu khadka telefoonka ee puntland ugu warramay waryahayga jaamac buule jaamac
haddaan xaaladda kuu koobo waxaa isugu yimid dad meelo badan ka yimid oo ay ka mid tahay gobolka mudug gobolka nugaal gobolka sool ganaag iyo dad ka yimid burco tobdheer iyagoo u soo hayaamay roobka qaba qiimay magaalada bandardayra oo ay usoo aadeen inay keensadaan xoolahooda wixii u haray dadkaas halkaasna hadda ay kuwada sugan yihiin dadkii deegaanka u noolaa iyo dadkaas yimid ka waxaad noo qeexdaa bal dadka intaa la eg ee deegaanada saa u ballaaran isaga yimid iyo xoolahoodii iyo dadkii meesha deganaa ay u yimaadeen sida ay u wadaagayaan baadkii yar ee la helay meesha waxaa yaalahan kusoo arkay waxaa kamid ah dadka horta deegaan ku noolaa oo meesha deganaa aada loo soo dhaweeyeen dadkii u yimid waxayna kusoo dhaweeyeen gacmo furan iyagoo tusayo meelaha ay degi lahaayeen iyagoo ay ku darahayaan rag dhalinyaro ah tulada la yidhaahdo buudo ayaa lagaga daraa badanaa wixii gaadiid ahaa oo yimid meeshay soo mareen kadibna waxay ku daraan dadkaas tusaan meelaha ay degi lahaayeen ama ay xoolahooda u rogi lahaayeen iyagoo badanaana ay ay ku dhowaanayaan aaga biyaha sidaa darteed waxaad moodaa dadka waa dad mataqaana wanaagsan oo soo dhaweyn fiican oo aada iyo aada dadka u yimid oo usoo hayaamayna usoo dhaweeyeen mudane agaasime waxaad nooga warantaa inkastoo laga yaaba inaysan tiro koob saxa ayna samayn tirada dadka meesha isugu yimid maxaad ku qiyaasaysaan
dadka halkaas hadda kusoo hayaamay in ka badan waxaan ku arkay ilaa iyo laba boqol iyo wax la joogabay gaadiidka loo yaqaan hayabadaynayaasha ama waaraadyada ayaa gur hagay waxaana ugu yar gaadiidka aan meesha ku arkay gaadiidka loo yaqaan dheenaha baabuurtaas ayay dadkaas kusoo xayaamayeen waana gaadiid aada u fara badan in ka badan laba boqol oo gaadiid ah ayaan ku arkay dhulka intaan aan dhex marahayay ama meesha aan joogay xoolaha aan meesha ku arkay la keenaa waxay isgu jireen geel iyo ari iyo lo-da intaba waan ku arkay la keenay dhulkaas iyo aaga dadkuna aada bay u fara badan yihiin dadkuna badanaana hadda deegaanka waxyaalaha hadda aan sida gaarka ah aan rabnay inaan isha ku qabanno waxaa ka mid ah baraha biyaha oo dadku ay isugu imaanahayaan in ay kana wacyigelino dadka meesha sida allaale sida ay olahaas ama dhaqanka baadiyaha uu yahay mar allaale markii meel biyaah ay isugu yimaadaan inay problemka laftigeeda ka imaan karo aan la koobi karin sidaa darteed waxaan ka wacyigelinaynaa aana dadka u sheegaynaa inay wadaagaan baadka iyo biyahaba meesha meelaha alla isugu keenay oo aan rabno inaan ka wacyigelino aan tusno habkii u wada noolaan lahaayeen bulshadaas soomaaliyeed oo halkaa isugu yimid maxaad tusteen maxaase laydinka yeelay arrimihii aada soo jeediseen dabcan aada bay usoo dhaweeyeen dadka deegaanka meesha ku noolaa aada bay arrimaha hadda aan usoo bandhignay ay nooga qaateen aada bayna usoo dhaweeyeen ugu dambayntii waxaa tahay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland wacyigelin ha joogtee maxaad la soo shirtagteen oo dadkaa tabaalaysan ee iyaga iyo dunyadooduba naqa soo raadsaday inaad ku caawisaan marka ugu horeyso wasaarad ahaan waxaa annagu roolkeena ugu weyn ahaa inaan baraarujinno dadka wacyigelinno tusno dadka siday u wada noolaan lahaayeen taas waa waajibkeena koowaad waxaa kaloo jiro dadka aan gacan laga siinayo loona qeybeynayay biyo oo inta ay abaarta taagneed oo gacan laga siinayo loona qeybinay lana gaarsiiyey sida aan ka warhayo timam kale ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa howshaas ka wada shaqeynhayeen sidaa darteed hadda annagu waxaan halkan ugu sugnahay inaan ka wacyigelinno dadka bulshada qadaankii u wada noolaan lahaayeen hadda howsha ugu ballaaran aan ku soconay taas ayay ahayd iyo baahiyaha biyo iyo matoorada iyo agabka biyo oo loo baahan yahay in laga caawiyo inaan ka caawino wariyaada hay-adda dowladda puntland u qaabilsan ee biyaha baasaweyn haday noqoto matooro haday noqoto agabkii kale biyaha wixii ka maqan bulshada deegaanada ku nool si ay loo gaarsiiyo nolosha ugu horeysana waa biyaha in loo gaarsiiyo biyaha iyo ay isugu filnaadaan inay wixii allaale wixii ka dhiman aan aan gacan ka siino oo aan wax ka qabano waxyaalaha aan ujeed ujeedno waxa weye waxay isugu jiraan wacyigelin assessment oo aan ku samaynayno ogaan ama baahiyaha meesha ka jiro hadda xaadarka loo baahan yahay sida amarkansiga wax looga qaban karo iyo wixii kale oo gacan laga siin karo dadka ku nool deegaanadaas codadkana saaran yahay oo ummadii ay isugu timid
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali nuur jubba oo ah agaasimaha waxda qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha puntland wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey waryahaga jaamac buule jaamac kaas oo ka waramayey deegaanka bandarbeela ee puntland oo roobab ay ka da-een darteed dad reermiya ay halkaasi u naqraadsadeen halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a
aruurnimo suuban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington sanadkii sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa afrika loo saadaaliyey inay wajihi doonto caqabado dhinaca dhaqaalaha ah taas oo rumowday dalalka koonfur africa iyo nigeria ayaa la kulmay hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha qaar kale oo badanna waxaa hoos u dhacay qiimihii badeecadda caalamiga ahaa ee ay helayeen dhaqaalahayaanada ayaa saadaalinaya sanadka cusub ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka in afrika ay kasoo kaban doonto dib u dhacyadaasi dhaqaale ee soo gaaray balse waxa ay ku talinayaan in loo baahan yahay in dalalka afrika ay ballaariyaan ganacsigooda si ay ugu diyaargaroobaan dhacdooyin lama filaala oo dhinaca mustaqbalka soo wajaha wariyaha v o eda anita powell ayaa warkan johannesburg ka soo dirtay waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo kooba dhaqaalaha afrika ayaa muujiyey korokacan badnayn iyadoo hoosu dhacna uu ku yimid qiimaha badeecadaha hawada aan la saadaalin karin iyo dhibaatooyin kale oo abaaro iyo daadad ay ka midka yihiin ayaa meelo badan oo ka mid ah ee afrika saamayn ku yeeshay kobaca dhaqaalaha ee dalalkaas iyadoo dhaqaalaha liita ee china ay sidoo kale ugu weyneyd arrimihii saamaynta weyn ku yeeshay dalalkaasi afrikaanka ahi maadaama china ay ahayd dal si weyn u maalgashada afrika dhaqaalyaha nigerian oo la yidhaahdo nonso obikili oo cilmi baaris ka samaynaya dhaqaalaha nigeriya iyo dalalka saxaraha ka hooseeya ayaa sheegay in afrika ay laba qayb u kala baxday sanadkan waxaad aragtay laba afrika kuwa dhoofiya badeecadaha waxay mareen wakhtiyo adag halka kuwa aan waxba dhoofinina ay adkaysi badnaayeen obikili waxa uu sheegay in sanadkan laba kun lix iyo toban ay afrika u ahayd mid adag marka la eego qiimaha saliidda oo hoos u dhacay taasoo aanan la arag tan iyo sannadkii laba kun iyo siddeed kadib dhibaatooyinkii dhaqaale ee dunida ka dhacay dalalka saliidda khaniga kuwa sida nigeriya mosambiik iyo angola ayaa degay nigeriyana waxay la halgamaysay sicirbararkii ugu xumaa muddo kow iyo toban sana oo dalkaasi soo mara sidoo kale siyaasadda ayaa saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalalka afrikaanka ee qaarkood oo isbeddel ku yimid sannadkan sii dhammaanaya laba kun lix iyo toban tusaale ahaan koonfur afrika waxaa ka jiray qalalaaso siyaasadeed kadib markii madaxweynaha dalkaasi jacob zuma lagu eedeeyey musuq maasuq dhaqaalaha dalkaasi ayaa rubicii saddexaad ee sannadka hoos u dhacay boqolkiiba saddex dhibic saddex sidoo kale doorashadii gaana ka dhacday disembar tan aan ku guda jirno ayaa iyana saameyn ku yeelatay dhaqaalihii dalkaasi dalalka saboolka ka ah khayraadka sida etoobiya iyo ruwanda ayaa sii watay in ay kore usii qaadaan kobacooda dhaqaalaha sida bangiga adduunka uu qiyaasayo etoobiya dhanka beeraha waxay ku horumarisay dhaqaale gaaraya boqolkiiba siddeed martin davis oo ah agaasimaha suuqgeynta africa diled ayaa sheegay in horumarkan dhaqaale ee dalalka afrika iyo kobocuu sidoo kale soo jiidan karo maalgashi dibadda ah kenya ayaa ah awoodda gobolka tanzaniya se waxay raadinaysaa inay tartan geliso sababtoo ah ubayridooda dhinaca caalamiga iyo kuwan dib u qaabeynta tanzaniya ayaa waxay u gogol xaari kartaa wadiiqo kobac horo socod ah iyo kobac dhaqaale oo tayaysan intuba waxaana u malaynayaa intaasi ay muhiim tahay dhinaca soomaaliya korukac dhaqaale ayaa sannadkan jiray ee sii dhammaanaya laba kun lix iyo toban xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan wasaaradda batroolka dalka kanada ayaa v o a sharaxaad ka siiyey kobaca dhaqaale ee soomaaliya sannadkan laba kun lix iyo tobanka ee sii dhammaanaya xogta uu qoray bankiga adduunka kobaca dhaqaalaha soomaaliya ama waxa loo yaqaano wax soo saarka gudaha soomaaliya wuxuu ahaa lix bilyan boqol kiiba afar iyo toban waxay kasoo xarootay lacagtaas waxyaabaha uu dalku dhoofiyo boqol kiiba sideed waxay kasoo xarootay maalgashiga dalka lagu sameeyey lacagtaas badankeedaas waxay ku baxday waxyaabaha lasoo dhoofsado waxyaaba muhiima jiray dalka oo wanaag oo ka dhacay tusaale ahaan eh, dhanka guryaha ee maalgashiga lagu sameynayay sidoo kale kobaca dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka la dhisay eh, nidaam maamul maaliyadeed oo meelaha qaar laga hirgeliyey eh, maalgashi shirkado shisheeye ay dalka ka sameeyeen eh, sida erboorada iyo dekedaha eh, laakiin run ahaantii caqabado waaweyn baa jira oo loo baahan yahay dowladda hadda soo socota inay aada wax uga qabato waxaa ka mid ah eh, dhaqaalaha dal ma aha dhaqaalaha rasmiya waa ru- dha- dhaqaalaha markuu rasmi yahay waa inuu leeyahay shuruuc maalgashadeed waa inuu leeyahay shuruuc tartan waa in uu leeyahay eh, nidaam hufan oo dhanka maxkamadaha ah intiiba ma laha Eh, tan labaad ganacsiga soomaalida ma aha ganacsi ku xiran eh, wadamada caalamka Eh, caqabad aada u weyn oo kale baa jirta oo ah dhanka lacag soomaaliya lacagteeda eh, ma aha lacag lacag ka tarjumaysa wadanka waxaa dalka waxaa laga isticmaalaa dollar marka intaasoo dhanba waxay keenayaan caqabado ay ka mid yihiin sida hadda xoolaha la joojiyey oo kale Eh, dalka sacuudiga uu yidhi xoolaha soomaaliyeed ma dhafsanayno sharci daradaas iyo iyo haykalkaas dhaqaale aan dhisnayn baa keeni kara soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya laba kun lix iyo toban waxaa sida bangiga adduunku uu sheegay ay samaysay korokac dhaqaale boqolkiiba labo ilaa iyo saddex inta lagu qiyaaso xasan aadan hoosow ayaa dhinaca kala sheegay in kobaca dhaqaale ee soomaaliya ay ahayd in uu intaasi ka bato Eh, run ahaantii dhaqaalaha soomaaliya maaha dhaqaalo rasmiya laakiin siday sheegeen eh, kobaca dhaqaalaha wuxuu ahaa laba ilaa saddex laakiin waddan hadda soo koraya oo dagaal ka soo kabanaya waxaa la rabay kobaca dhaqaalihiisu inuu aad u- u badnaado waa wadanka markuu markaas soo koraya waa sida caruurta oo kale marka waxaa la rabay in si xowliya uu kusoo koro laakiin wuxuu la mid yahay wadamada dhaqaalahooda uu qaan gaaray oo kale laba iyo saddex inuu ku koro waxaan u malaynayaa inaysan xaqiiq ahayn balse ay tahay xog darro jirta oo aan soomaaliya laga helin aad iyo aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o eda anita powell ee ka hadlaysay saadaashii dhaqaale xume ee sanadkii tegay labada kun iyo lix iyo tobanka ee afrika iyo weliba saadaasha sanadka cusub labada kun iyo toddobiyo tobanka ee dhaqaalaha wanaagsan ee afrika
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaadna dhegaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo markana aynu aadno dhinacayo ottawa magaaladaasi ottawa ee dalka canada oo ah deegaanka saddexaad ee soomaalida ugu badani ay degan yihiin ayaa waxaa musharax ka ah hadda cabdiraxmaan cumar kaahin oo doonaya in uu xisbiga talada hayo ee liberaalka uu ugu turtamo kursiga uu ka dhintay kursi uu ka dhintay aniraado xildhibaan isla xisbigaasi muddo badan ka tirsanaa oo baarlamaankana u matalayay jaamac buulle jaamac ayaa weydiiyey sababaha ku dhaliyey in uu tartamo waxaana uu cabdiraxmaan cumar kaahin ku jawaabay aniga hamigaasi igu jiray ilamaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashan toddobiyo sagaashankii markii jaamacaddu ay soo dhammaatay anigoo muxuu ahaa qayb ka qaata wadankan aan deganahay ee sida fiican ii soo dhoweeyey inaan wax ku soo kordhiyo oon ka baxo wadankan waxaan ku nim- waxaan ku imid qaxootinimo waxaan noqday n maxa- waxaa la igu qaabilay azalandi season baan noqday markaas si aan u gudto abaalku wadanka igu lahaa wax ku soo kordhiyo laga bilaabo nine kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii waxaan ku tala jiray inaan aan xildhibaan noqdo marka hadda imika xusbigi dib buu soo noolaaday n triido dartii anna waxaan ka mid ahaa kuwa triido doortay Eh, marka waxaan n waxaan la soo dib ugu soo- soo noolaatan dib ugu soo noolaado xusbigu ayaana soo raacay aan idhi haddaba waa iga kaalay waajibkaa iyo gudo ummadana wax ugu qabo dadkaad ka dhalatayna ugu hiiliyo magacoogu waa inuu muxuu ahaa magacyada dadka kale kanadiyankaa uu ka mid noqdaa waa tahay dadka aad ka dhalatay waan u imaan doonaa doorashada canada ee guud waxay dhacday muddo hadda sanad iyo dhowr bilood laga joogo marka waa maxay doorashadan hadda ottawa laga qaban qaabinayo waxa weeye kursi eh, nin la odhan jiray moqil belonger oo xaafadaasi la yidhaahdo ottawa vaniye oo xaafadda ugu qadiimsan ah xaafadda ugu muhiimsanna ottawa waa halkuu ku yaalo jaamacadaha waaweyn ay ku yaalaan ottawa dhakhaatiirta xitaa prime ministerka ayaa degan xaafaddaas waana xaafadaha waxaa la yidhahdaa ugu qaalisan kan en, ottawa ayaa ku yaal iyo xaafadaha ugu faqiirsana danyarta ku jirto way isku dhex jiraan marka waa ninkii baa dhintay afar bilood ka hor meeshiisii baa miga banaan in la buuxiyaa la doonayaa marka toban qof ayaa meeshaa raba inay buuxiyaan anaa ka mida tobankaa qof ninka keliya waxaan ahay soomaaliyana kuna jira waa gartay ottawa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay soomaalida badan ee kanada ku nooli ay ku dhaqan yihiin sida laga warhayana sannadahan dambe khaasatan sanadkan hadda labada kun iyo lix iyo tobanka ee gebagabada ah dembiyada dhallinyarada soomaalida iyo dilalku aad ayay u kordheen waa maxay qorshahaada ku aadan iyo in aad soomaalida la shaqayso haddii aad ku guulaysato hawshan wala waa su-aal aada u wanaagsan aanu ku faraxsanahay inaad weydiisid waayo waxaan waa waxaan khabrad u leeyahay weeyaan anigu muxuu ahaa tobankii dhowr tobankii sannadood ugu dambeeyey waxaan la shaqayn jiray dha- dhalinyarta ku sugan khatarta haddee noqoto drop out waxaa la dhahdo dalankiis Een, markii dambena waxaan ku takhasusay cilmiga la dhahdo cilmi nafsiga markaad dhalinyarta dembiga gashay ee jeelalka ku jirta ee afar dembi xitaa qaarkood ay galeen ayaan caawin jiray oon ka soo saari jiray sida mujtamaca ay ay ay dib ugu soo noqdaan ay weliba noqdaan dad wax ku soo kordhiya mujtamaca marka waxa ugu horeey taas waa arrin aan yani aad iyo aad aniga ii khuseysa shaqadana ka mid tahay dhowr tobankii sanad ugu dambeysayna aan ku jiro marka wax anigu aan samayn lahay waxa weeye inaan maxaan ku dhahdaa arrinta ku saabsan dhalinyarta drop outka dalankesiga iyo tan cusube nagu soo kordhay afartii sannadood ee ugu dambeeyey ottawa waxaa la yidhaahdo the gang street afar sannadood ka hor may jirin ottawa waxay ku koobnayd montreal afartan sannadood sanad walba waxaan rikoorhkan jebinaa sanadkii kasii horeysay inta rasaastee dhacday waxaan rabaa haddaba anigu haddaan meeshaan imaado inaan xalkii dhibaatadu ka imanayso inaan abbaaro waayo rasaastani waxa weeyaan waa waxaa la yidhahdo afka ingiriiska symptom la yidhahdo ama faransiiska laakiin halkay ka timid gunteeda ayaan anigu xooga saari lahaa waa ay ka gartay mid tahay ee, muxuaan ku rahdaa shaqali een, qoysaska dadka ubadkaasi ka imanaya dhibaatooyinka soo food saaray iyo dhibaatooyinka iskoolada jira waa maxay xiriirka hadda aad la leedahay dadka soomaalida ah ee ottawa iyo agaarkeeda ku dhaqan walaal xidhiir aada iyo aada u wanaagsan baan la leeyahay as maxaan ku rahdaa marka ugu horeysa volunteer community aan ku jiray more than twenty eight years and last twenty years ugu dambeeyey xidhiirkaan la leeyahay waxa weya waa xidhiir professional macalin baan ahaan jiray koolada soomaalidu ay u badan tahay ee faransiiskaan ka dhigi jiray hadday noqoto kuwa dhexe iyo hadday noqoto kuwa sare waxaan markii dambena haddana aan aan aan ahaa wa qofka waxaa la dhahda intervener waxaan u dhexeeyey qoysaska iskoolada dhexgale Yo, waa gartay ha dhex ayaanu ahaa sidii sanad ugu dambeysana clinic baan rangarinayay anugu aan leeyahay oo muxuu ahaa ciyaalka mental healthka ay taabato iyo ciyaal xitaa jeelka la xidho waxyaabaha aan kusoo sii deynayay aan mujtamaca yani dib ugu soo celinay aan odhan ay- ay- ay maxkamadooyinka ugu aqbalin waxaa ka mid ah qofkan dembigu galay waxaa ka dambaysa shucuur shucuurahaasiba markaan ushi- ayaan mid walba magacaabi jiray qof walba mar- marxaladda soo martay taas bay aniga igu aamini jireen jeelkana kasoo sii deyn jireen badankoogna ay ku aflixeen cabdiraxmaan kaahin xaafadda aad ka tartamayso ma ahan xaafad ay soomaalidu aada ugu badan tahay dad tobaneeye gaaraya ayaana ka tartamaya ayaad la tiri intee in la eg bay soomaalidu gacan ka geysan kartaa inaad ku guulaysato sidayse uga geysan kartaa okay walaal een, in weyn bay ka gaarsin kartaa inta ugu horeysa aan ku saxo marka dhinac laga eego ma qaldanin marka dad soomaalida kuma badna marka soomaalida lagu qiyaaso dadka cadaanka ee faransiiska ku hadla marka lagu qiyaaso diga kuwa kalaa ka badan marka lagu qiyaaso dadka ingiriisiga ku hadla ee xaafaddaa degan way yar yihiin laakiin marka la eego qoys ahaan marka la eego qoysaska soomaalida ee xaafaddaa degan anigu markaan tiro weliba aan yar aan soo qaadanay toddoba boqol oo qoys baan u qeybinay waxay degan yihiin toddoba xaafadood ba degan yihiin ay ka mid tahay ta ugu horeysa lower townka ay ka mid tahay radio areadaas xaafadda ku xigta waa xaafadda saddex hiil laydhaa oo ilamaa saddex boqol oo qoys ay degan yihiin lower town waxaa degan ilamaa boqol iyo konton Een, tan dhexda waxaa degan boqol iyo laba boqol iyo waxaa degan maxaan ku laba boqol adu- xaafad kale waxaa jirta la yidhaahdo een, em, een, eh, overbrook la yidhaahdo ilamaa muxuu ahaa laba boqol oo qoys ay degan yihiin iyo laba xaafadood sar loosii dhaafo ilamaa xaafad jasmin la yidhaahdo ilamaa boqol qoys ay degan tahay marka marka toddoba boqol oo qoys ayaan xisaabinay u qoyskii marka laisku dhufto ka tobanka iyo ka labada ah, afar aan ka soo qaadnay waxay noqonayaan ilamaa laba kun bay kor u dhaafayaan haddaba en, doorashada aan ka qayb gelayo waa doorasho laisku reebayo dhowr boqol oo qof tii imiga xaafadan aan ka- aan- aan u ordayo tii ka horeysa dowladda dhexe gabadhii ku soo baxday waxay ku soo baxday laba boqol iyo sagaal cod wixii meesha yimid ee wala codeyna waxay hayeen afar boqol iyo sagaal iyo toban
waa tahay dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cumar kaahin oo doonaya inuu xisbiga talada hayo ee lebarka ee dalka kanada gaar ahaan magaalada ottawa ee waddankaasi uu uga soo baxo si uu ugu tartamo xubinta xildhibaannimada ee baarlamaanka oo uu xildhibaan isla xisbigaasi ka tirsanaa dhowaan uu halkaasi ka geeriyooday jaamac buule jaamac ayuuna u waramayey bal dhegeystayaal gunaanadka idaacadda ayaanu kusii saqaynaa mar kale jaamacan ka codsado in uu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid jamaal ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe ayaa si daacadnimo ay ku jirto ugu tacsiiyey weerarkii ay diyaaradaha jabaan ku qaadeen dekedda biral harbor dagaalkii labaad ee adduunka weerarkaasi ayaa ciidanka cirka ee jabaan ay ku dileen askar maraykan ah oo ka badnaa laba kun iyo shan boqol oo qof mudane shinzo abe ayaa waxaa laga naxa ku tilmaamay islamarkaasna raaciyey inaysan mar dambe dunidu dib u samaynin dhibaato noocan oo kale ah hase ahaatee ra-iisul wasaaraha jabaan wax raaligelin ah kama uusan bixinin weerarkaas iyo dadkii ku leeday toona saraakiisha reer jabaan ee ra-iisul wasaaraha weheliyey ayaa horey u sheegay inay haba yaraatee wax raaligelin ah aysan qorshuhu ugu jirin mudane shinzobi balse ay booqashadiisa salka ku hayso muujinta horumarka ay labada dal ka gaareen xiriirkoodii soo wanaagsanaaday dagaalkii kadib dhankiisana madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay saaxiibtinimada maraykanka iyo jabaan inay halbowla u tahay nabadda aasiya bacific iyo guud ahaanba caalamka sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa talaadadii shalay sheegtay in kooxda raadinaysay burburka diyaaraddii ruushka ee ay qaybteedii duubtay ku xigay ugu muhiimsanaa aan idinkugu celiya halkaas dhegeystayaal burburka diyaaradda ruushka ee ay heleen qaybtii duubtay xogta ugu muhiimsanayd ee duulimaadkaasi warbaahinta qaranka ee ruushka ayaa ka warantay in agaabkaasi la gaarsiin doono mooska si ay barayaasha diyaaraddaasi soo riday ay usoo qiimeeyaan sababtii diyaaraddaasi ay u dhacday galinkii dambe ee talaadada ayaa warbaahinta waxa ay ku warantay iyagoo kasoo xiganaya wakaaladda wararka ee ruushka ee interfax in sanduuqaasi madow kiisii labaad la ogaaday meesha uu ku jiro laakiin aan weli lasoo saarin waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay jaamac buule jaamac ayaa inoo dulmarayay qodobadii wararka ugu waaweynaa halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhinacii heesaha ayaan markaana dhegaystayaal jaleecayna bal aynu wada dhegaysanno waa tahay heesaasi gunaanad ayay u ahayd idaacaddeenii subaxnimo halkan si wada jareed kula socodsiinayeen aniguaa jaamac anigu waa jamaal iyo jaamac dhegaystayaal dhammaanteed oo isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiiso le nabadgelyo لي يا خاتمي